halka aad welina dhegeysanaysaan waa v o a markanna waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka martida mikrofoonka ridwaan xaaji cabdiweli ayaa london ka soo diyaariyey
toddobaadkan barnaamijka martida mikrofoonka waxaannu uga hadli doonnaa dhibaatooyinka dhinaca xagjirnimada ah ee ka taagan dalka swiden iyo walwalka laga qabo boqolaal dhallinyaro ah oo dib ugu soo noqday dalkaasi oo muran xooggan ka dhex dhaliyey dadweynaha dalkaas barnaamijka waxaa marti ku ah xildhibaan xamse cumar xoorxoor oo ah xildhibaan golaha deegaanka ee gobolka vestmanland ee dalka swiden ku soo dhowow barnaamijka xamse bal marka ugu horreysa waxaan jeclaan lahaa inaad sharaxdo doodaha xooggan ee hadda dalkaasi ka socda ee ku wajahan waxa laga yeelayo boqolaalka dhallinyarada ah ee ka soo noqday dalal ay ka mid yihiin syriya iyo ciraaq lana toonsan yahay inay kooxda isis ka tirsanaayeen waxa hadda ay noqon karaan doodahaas iyo halka ay ku dhammaan karaan walaal aada baad mahadsan tahay waa dood hadda taagan sida inagoo soconno idaacadahan aad kala socotaan dalka sweden ilaa hadda waxaa leeyahy waxaa soo gaadhay boqol iyo afartan muwaadin in gaadhaysa ayaa soo gaadhay oo kasoo garab dagaalamay ururada xagjirka ah ee ka dagaalama wadamada suuriya iyo ciraaq iyadoo iminka degmooyinka dalku ay bilaabeen qaarkood inay u diyaar garoobaan sidii gacan loogu fidin lahaa dhalinyarada dooneysa inay dalka dib ugu soo laabtaan kana soo laabtaan kana toobad keenaan fikirka xagjirnimada halka ay fikir kaleo uu dhinac socdaa uu jiro ay aaminsan yihiin degmooyinka qaar iyo dadka wadankan degan qaar qofka haddii uu dagaal soo galay uu xagjirnimo kasoo ag dagaalamay uma qalmo amba kuma habboona inuu dalka dib ugu soo noqdo uu bulshada la midoobo oo oo dadka uu ka mid noqdo marka fikirka laysku hayo ee dooda adag baryahan ay ka taagan tahay waa fikirka walaal waa gartay marka dadka ku doodaya in n dhalinyaro xag jir noqday aan dadka lagu sii dhex daynin oo meel gaara lagu hayo ma walwal ayay qabaan inay dhibaatooyin ka geysan karaan dhalinyaradan gudaha dalka sweden
haa waxaabay qolada dadka taa aaminsan waxay leeyihin amba degmooyinka amba dadka taa aaminsan waxay leeyihin qofka marka uu dembi soo galay uu xagjiir kasoo ag dagaalamay ee uu dalka kusoo noqday waaba dembiile mar hadduu dambiile yahay weliba waa dambiile ciqaabta ugu sareysa hala mariyo yaanu bulshada soo dhexgelin halka fikirka kale uu leeyahay qofkan marka hore xagjirnimada waa lagu beeray qof xagjirnimo ku dhashay ma jiro qof kastaa siba uula kulmay maadaama uu la kulmay xagjirnimada uu la kulmay wuxuu u baahan yahay in maanta uu ka toobad keenay waa inuu helaa sidii uu kaga bixi lahaa tusaale ahaan haddii dayn lagu lahaa waa in laga dhaafaa in guryaha loo fudeediyo in liisanka baabuurta uu helo in qofkaasi si noloshii caadiga ahayd lagu soo celiyo si markaa kuwa imanaya ee farabadan ka toobad keenaya dad badan dhalinyaro badan ay uga soo noqoto marka kuwa tegaya ay yaraadaan kuwa ka imanayaana ay bataan sidaa marka arrinku ku wanaagsanaado marka laakiin qaarna waxay leeyihin fikirka macashuurtayadii iyo noloshii halkan ayaa qof dambiile ah oo argagixiso iyo xagjirnimo kasoo qeyb galay ayaa lagu maalgelinaya marka anagu waxaanu aaminsanahay aniga iyo group ku jira maadaama anigu ahay dadka shaqada iyo nidaamka dhalinyarta iyo waxaa mas-uuliyiinta ugu sarreeya on isku dug ahay oo aan howlaha gobolka ka shaqeeyo anigu dadka aaminsan baa ku jira qofku yaanu xuquuqdiisa ku waayin xagjir baad noqotay waxaan aaminsanahay anigu oo aanu leenahay maxkamadda ha la geeyo haddii kiis lagu helo sida kiisaska caadiga dadka dembiga caadigaa gala ha ka mid noqdo marka xukunkiisa soo dhamaysto walaal amba wax lagu helo amba wax lagu waayo yaanu xuquuqdiisii dhaqan celin amba nolosha dib loogu soo celinayay yaanu ku waayin balbal xagjirnimo kasoo qeyb qaadatay marka haddii dembi lagu helana dembigiisa ha mutaysto haddii uu soo dhamaystana markuu banaanka yimaado caawuma ha helo haddii dembi lagu waayona yaanay looga dhigin xagji dalalkaasaad kasoo ag dagaalantay laakiin waa inuu helaa sida dadka kale amba dhalinyarta kale dembiga gashaaba markay dembiga laga jaro sida caawimo iyo noloshii dib ugu soo noqdaan sida uhel waa inuu helaan taasaa markaa fikirkaasaa jira markaa walaa waayahay xamse marka la eego tiradan aadka u xoogan runtii ma sahlana marka adna dabcan waad u dhuundalooshaa waxyaabaha inta badan keena in dhalinyaradu ay ku biiraan kooxaha xag jirka ama afkaartoodaba ay ku qancaan marka maxaa sababa ayay kula tahay dhallinyaradan faraha badan inay ku biiraan kooxaha xag jirka ah wallaahi arrinkaasi arrin tiraayadiisa leh weeyaan walaal ilmo waalidkii halkan yimi ama halkan ku dhashay oo halkan ku koray oo waalidkii nolol fiican ay u raadinayeen oo oo oo oo la doonaya nolosheenu meel ka gaadho uu waxbarto oo loo hanweynaa ayaan dara in ilmihii halkan joogay inta noloshan wax walbuu ka heli karaa waxbuu ku baran karaa si dadka kala shaqaysan karaa nolol buu heli karaa marka ayaan dara in ilmihii halkan ku koray intuu ka tago uu niman kale iyo dal kale uu kasoo ag dagaalamo marka waa wax laga xumaado waxaana u sarreynaynaa horta wa isfahan la-aan dhalinyarta ku timaada in nolosha ku adkaato oo inta badan aanay fursad hore ugu helin ciddii waxal sheegi lahayd ee odhan lahayd qof kastaaba wuu guulaysan karaa nolosha hadii mar aad ka leexato waad kusoo noqon kartaa marka walaal waxaan had iyo jeer ognahay dhammaan dhalinyarada hawlaha ka qayb qaatay intooda badani waa kuwa amba kriminaal amba dambiyada galaa amba balwadaha aada ugu talax tagaa amba markaa markaasaa la helaya la odhanayaa meel kaleo aad ku wanaagsanaysaa jirta oo shayaadiinta helayaan marka waxaan aaminsannahay walaal inay tahay halkaas inay tahay arrinka
dadka marka guud ahaan dalkaas ku nool waa ay kala duwan yihiin laakiin markaan eegno dhalinyaradan hadda dib u soo noqotay iyo kuwa inta badan loo aaneeyo inay ku biiraan kooxaha xag jirka ah dalalka ay asal ahaan ka soo jeedaan ma la og yahay meeqaase soomaali noqon karta haddaan eegno tiradan xooggan ee hadda la leeyahay dib ayay ugu soo noqotay sweden
wallahi waa arrin amniga iyo adigu nidaam noocaasa ku taxalluqda inaanu qofka ama dadka asal ahaan halkaas kasoo jeedaan nahno laakiin waa dhalinyaro asalkoodu dalalkaas dalalkaas markii hore asalkooda aba waalidkood ka yimaadeen sida amba suuriya amba ciraaq amba soomaaliya amba dalalka marka hore waalidkooda ka yimaadeen way ku jiraan laakiin oo markaa halka yimi o markaa laakiin waxaan odhanaynaa un waa dhalinyaro isu dhisho baan nagu odhanaynaa markaa kala saari mayno waa dhalinyaro isu dhisho intay tegeen soo noqday waayahay marka la eego dalka sweden dadaallo ku saabsan sida dhalinyarada looga wacyigelin lahaa arrimahan xag jirka ah ama ha ka yimaado bulshada muslimiinta ah ama barnaamijyo kale iyo siyaasado kale oo dowladdu ay ku dhaqaaqaysa ha ahaatee arrimahaas wax laga qabta ilaa iyo hadda ma jiraan si looga hortago afkaarahan si fiican way jiraan sanadkan imika labadan sano adigu wixii labada kun iyo shan iyo tobankii lix iyo tobankii aad bay hoos ugu dhacday arrinkaasi awood badan iyo juhdi badan baanu gelinay si fiican baa looga shaqeeyey waxaa la abuuray civil society-ga arrimaha bulshada iyo xukuumadda inay wada shaqeyn yeeshaan waxaa ka qayb qaata oo kale wadaadada iyo masaajiddu si fiican bay uga qayb qaateen waxay noqotay markaa haddii meelaha diinta iyo masaajidada iyo wadaadadu aamusaan marka hore tuhum baa imanayay laakiin sanadkan ugu dambeeyey waxaad moodaa in arrinkaas lagu soo dhiiraday in meelihii wadaadadii iyo masaajidadii iyo siyaasiyiintii iyo dowladii iyo arrimaha bulshada lagu dhiiraday in wax laga qabto oo la wada hadlo marka dawladdu waxay awoodda saartay waxa la yidhahdo forbigando oo noqonaya in arrinka inta aanay waxba dhicin aanay dhibi dhicin ama dhalinyarta marka la dareemo in wadadii xagjirnimada uu ku jiro in la caawiyo oo markaas laga hortago marka waxaanoo waxaa loo kala qaybiyaa group la yidhahdo risku groupka khatarta waa inay maanta amba hawsha ay galaan amba la la haleelo arrinkaas ay ka qayb qaataan marka waa sida dhalinyarada amba shaqla-aanta ku dhacdo amba balwadaha gala amba marka nidaam badan dowladda ay marka ma waxaad leedahay lagu haya marka ma waxaad leedahay hogaamiyayaasha diinta iyo dowladda dalka sweden guud ahaan way isaga soo dhowaadeen sidii looga hortegi lahaa afkaarahan si fiican marka hore waxaad moodaysa in afka laga dhowrayay oo oo aan la wada shaqeyn wada shaqeyntu magnayd hadda xukuumadda xitaa waxaanu diyaarinay oo oo diyaar ah in imaamada la tababaro oo isagoo diintii uu garanaya wadaadnimadii iyo diinta iyo qur-aanka uu garanaya laakiin systemka dhalinyarta loo barbaariyo dhalinyarta wuxuu ka dareemi karo hadii waayo isagoo isagu wixii wanaagsanaa udhigaya oo u yeedhaya ayaa halkii uu kula kulmay laga yaaba inay qaar kale ka helaan marka iminka waxaa diyaaroo la diyaarinaya in imaamada la toobabaro hadda jena waxaa la ogaaday wadaadada iyo iyo masaajidadu arinku ma aha dhalinyarta meelaha jimka ay ku ciyaaraan meelaha waqtiyada gaarka ay tagaan meela waxaasoo dhan inay wada shaqeeyaan dhama waxaa loo wixii ku taxaluqa dhalinyarta oo meelaha ay tagaan waqtiga firaaqada ayay noqotay in awoodo badan la geliyo oo dhalinyarta lagu soo celiyo dhalinyarnimadiisii haddii wax tabayo si dhow loola xidhiidho annagu la xidhiidhno waalidkii annagu wada shaqeyn iyo dowladdu yeelato marka arrinkaa aad baa awood badan walaa loo saaray dabcan hadda waxaan la soconnaa in dagaal xooggan lagu hayo kooxda daacish dalka ciraaq gudihiisa haddii dagaaladaas ay dhacdo in lagu jebiyo ama lagu wiiqo kooxda daacish wax cabsiya ma jirtaa oo la leeyahay dhallinyaro kaloo fara badanoo aan hadda weli dalka ku soo noqonina ay suuragal tahay inay yana dib u soo laabtaan oo dhibaatooyin ay geysan karaan ha wa waa arrin agta waa arrin imika taagan waad ku saxan tahay uqeybsanaha arrimaha amniga iyo nabad sugidda hogaanka sare eeee ururka midooda yurub oo oo hawshan ka hadlay ayaa wuxuu sheegay yii waxaanu ka shaki qabnaa marka imika arrinkan mas-uul iyo ciraaq iyo nidaamka dagaalku sii xumaado waxaa laga yaabaa dhalinyaro badan oo ka garab dagaalamaya ururka daacish inay dib ugu soo laabtaan wadamada yurub midaasna ay halis ku noqon karto ammaanka loona baahan yahay sidii markaa looga taxa looga taxadiri lahaa sidaasuu yidhi egnal oo uqaabilsan markaa arrimahaas amniga qaabilsan run ahaantii seeba oo kuwa sirdoonka ugu sareeya dalka sweden waxay yidhaahdeen arrinkaasi digniin guud baan u arkana lakin hadda imika khatar badan oo imika taagan ma aragno lakin way dhici kartaa waa muhiim waxaa markaa laysku raacay haddii qof qura waad ogtahay dhanka xagjirnimada argixisada qof qura soo gala amba laba qof ayaa dhib badan gaarsiin karaa marka walaal arrinkaasi stanbay weeyaan dawladaha dalka yurub o dhan waa la wada shaqeynayaa aad baa isha loogu hayaa dhalinyarta iyo nimankaasi marka halkaa ku jabaan soo noqodkooda inaan halkan dadkan halkan jooga aan dhibta soo gaadhin hadday yimaadaan iyaga la badbaadiyo laiskala badbaadiyo waa arrin iminka taagan oo aada loogu mashquulsan yahay waayahay dhinaca soomaalida haddaan wax kaa weydiiyo dabcan jaaliyad soomaaliyeed oo xoog badan ayaa dalka sweden ku nool inkastoo magaalooyin kala duwan ay ku nool yihiin wax xiriira ama wax wada shaqayna oo dadka soomaalida laga dareemi kara ma jirtaa oo ku saabsan sidii ubadkooda ay uga ilaalin lahaayeen khatarahan iyo in kooxaha xag jirka ah ay xiriir la yeeshaan markii hore waktigii hore dadka soomaalidii waxaad moodeysay in indhaha laga qarsanaya arrinkan oo oo ka hadalkeeda iyo ka qaadashadeedaba qofku uu amba nooc amba cabsiya amba waxaanu ku dhiiran kalayn u arkayay marka markii ay arrintii taabatay ee waalidiin badan oo soomaaliyeed ilmahoodii ku waayeen qaarna tegeen qaarna maqan yihiin arrinkaasi waxay noqotay arrin werwaro ummadda soomaalida oo dhan inay ka fikiraan ay noqotay marka hadda way ka wanaagsan tahay hataa marka waxaanu nahnaa ma ogaan karno ilmaha cidda ugu horeysa xaalkiisa ogaan kartaa waa waalidka iyo hooyadii aabaha marka haddii dawladda la saxoodhaa markaasa wax laga qaban kara la caawin karaa marka hadda imika meelo badan magaalooyin badan waxaa laga bilaabay in waalidka la toobabaro in la bilaabo maxaa lagu garan karaa in maaga haddii xagjir uu noqday aduu dabeecadii hore iska bedelay masaaxiibadii horeu ka hadhi karaa waktigii guriga ma jirin miyuu bedelayaa qaabkiisu miyuu isbedelaya waxbarashadii miyuu nacaya maxaad ku garan karta marka koosyo badan oo imika waalidkii iyo ilmihii inay isfahmaan waayo waa arrin ugu cusub oo arrinkani waa masiiba iyo dabcan caawimaada ay heli karaan
waxaa kaloo waa runta waxaa kaloo nu sheegnaa inaanay cabsanan dawladda ka cabsan iyo xukuumadda ee ay la soo xidhiidhaan oo ay u arkaan in dawladda iyo xukuumadda meesha iyo hay-adaha kala duwan amniga ay caawimo ka helayaan oo la caawinayo ilmaha la caawinayo halka cabsi qabin waxaana loo sheegaa inaanay waalidku dambiila ahayn haddii ilmihiisa uu soo sheego oo la caawinayo halkaa isfahan baa la-aan baa timaado waalid badan oo warwaraa jira oo ka baqa inay kusoo dhiiraan amba amniga amba dawladda in la xidhiiraan ilmihiisa yidhahdaan ilmahayga waa sidaa marka waxaan messageka halkaan marayna waxa weeyaan waxaan ujeedada aynu wada leenahay idinkiiyo anaguba aynu wada leenahay waa sidii ilmaha aynu badbaadsan lahay marka waa inaad nagu soo dhiirataan dawladda lasoo xidhiidhaano qofkii su-aal qabay qofkii caawimo rabaaba helaya caawinada u baahnaa marka taasaan walaan u marinayaa aad aad iyo aad aad iyo aad baa u mahadsan tahay xamse intaas ayaan toddobaadkan ku soo gebagabeynayaa barnaamijka martida mikrofoonka oo aan ku waraysanayay xildhibaanka golaha deegaanka ee gobolka westmanland ee dalka sweden xildhibaan xamse cumar xoorxoor inta mar kale aynu kulmi doonno waa ridwaan xaaji oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo
aad iyo aad buu mahadsanyahay waryayaga